dalab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa arbaco bisha januarina waa shan iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaali com saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daadure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah ciidanka ammaanka ee dalka kuuriyada koonfureed oo xabsiga u taxaabay madaxweynihii xilka laga qaaday yoon suuk yiil waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweyne baiden oo ka hadlay sida uu isugu miisaamay taageerada yukrein iyo in ruushka iyo maraykanka aanay isku dhicin
midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco yukrain midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyerka haysta waa labadaasi arrimood waxa aannu samaynay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dooda gaaban barnaamijka dhallinyada iyo qodobo kalea si yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii in ka badan siddeed saacadood oo wadahadala oo dooxa ka socday ayaa waxaa sii xoogaystay rajada la qabo saraakiil ka socota dhexdhexaadayaasha qatar masar iyo maraykanka iyo sidoo kaleeto israa'iil iyo xamaas ayaa talaadadii sheegay in heshiis xabajoojin ah gudaha dhulka go'doonsan ee falastiin iyo sii deynta la haystayaasha uu intii horeeto ka dhow yahay balse sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa wakaaladda wararka ee royters wuxuu u sheegay goor dambe ee talaadadii shalay in kooxda weli jawaabtooda aanay soo bixin sababtuna ay tahay iyagoo weli ka warsugaya israa'iil in ay soo gudbiso khariidadda muujinaysa sida ciidamadeeda ay uga baxayaan khaza inta lagu guda jiray wadahadalka bilaha socday si loo gaaro heshiis xabad joojina dagaalka qabsaalaha geystay oo socday shan iyo toban bilood ay labada dhinac hore ay u sheegeen in ay ku dhow yihiin xabad joojin oo markaasi uun ay waxyar u jirto inay ka gudbaan caqabadaha haddii lagu guulaysto xabajoojinta la qorsheeyey ayaa waxa ay joojin kartaa dagaalka lagu dilay tobannaan kun oo falastiiniyiin ah oo intooda badan laga barkiciyey deegaanadoodii welina lagu dilayo tobaneeyo maalintii taasi oo yarayn karta haddana xiisadaha ka taagan guud ahaan gobolka bariga dhexe israa'iil ayaa weerar ku qaaday khaza kadib markii mintidiinta xamaas ay weerareen israa'iil toddobadii oktoobar sannadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii halkaasoo ay ku dileenna kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiina iyagoo qafaashay in ka badan laba boqol iyo konton kale tan iyo markaasi ciidamada israa'iil waxa ay khaza ku dileen in ka badan afartan iyo lix kun sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee khaza dowladda kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay shaacisay in xabsiga la dhigay madaxweynihii xilka laga qaaday yuun sukyiil taasi oo loo arko dhacdo taariikhi ah oo dalkaasi ka dhacday yuun oo lagu eedeynayo khiyaano qaran ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi ee la xiro intuu xilka hayay askar boliisa ayaa gaaray guriga yuun waa berigii hore ee maantu arbaca qaar ka mid ah booliiskaas oo tiradoodu ay ahayd ku dhowaad kun askari ayaa waxa ay fuuleen derbiyada guriga madaxweyne yoon madaxweynaha xilka laga qaaday ee xabsiga loo taxaabay ayaa muuqaal uu hore u soo duubay waxa uu ku sheegay inuu diidan yahay qaabka loola dhaqmay isaga oo sharci darro ku tilmaamay saraakiil ku sugan galbeedka ukrain ayaa arbacada maanta ah sheegay in ruushka uu gantaallo ku garaacay xarumo muhiima ee kaabayaasha gobolka leviv guddoomiyaha gobolkaasi kozetaski ayaa waxa uu sheegay in gantaaladaasi ay ku dhaceen laba goobood islamarkaasina aysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay milatariga ukrain ayaa wuxuu soo saaray digniino hawada ah ee gobolada dalkaasi oo dhan arbacada maataca barasaabka gobolka jarkise ihora tabrits ayaa isna waxa uu ku sheegay telegram in ciidamada ruushka ay xalayto ku weerareen gobolka duylado iyo gantaalo iyadoo qaybo ka mida burburka duyladahana ay waxyeello u geysteen laba guri gudoomiyaha gobolka dibrono botrovisk serhiy lesak ayaa isna waxa uu telegram ku sheegay in weerarada ruushka ay ka mid yihiin madaafiicda dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo waxyeelo ay u geysteen goob warshadeeda sidoo kale barasaabka gobolka kiro vohrad rekhofich ayaa waxa uu isna ku warbixiyey telegram oo uu ku tilmaamay weerar bacan oo ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka weerarkaasi oo waxyeello u geystay dhowr dhismo oo la degan yahay saraakiisha gobolka riven ayaa sidoo kaleetu sheegay in gantaalada ruushka ay aaggaasi soo beegsadeen wasaaradda difaaca ee ruushka waxay sheegtay inay burburisay laba duyuradood oo nuucaan duuliya lahayn ah oo ukrain ay leedahay oo dul marayay aagga belgrod iyo weliba mid kaleeto oo dul heehaabisay gobolka tambuuf warkeena dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay mas-uuliyiinta dalka kuuriyada koonfureed ayaa xabsiga waxa ay dhigeen madaxweynihii xilka laga qaaday yoon sugyiil saako arbacaa tallaabadani ayaa waxa ay soo afjartay ismarawaagii maalmihii lasoo dhaafaba ka taagnaa xaaladdiisa iyadoo la baarayo eedeymo la xiriira khiyaano ku saabsan go'aankiisii kumeelgaarka ahaa ee uu dalka ku geliyey xaalad deg dega warbixintan waxaa soo diray biil gallo oo jooga siol xuseen barre aadan waa kan taageerayaasha madaxweynihii xilka laga qaaday ee yuun sok yool iyo booliska ayaa iska hor imaad uu ku dhex maray bannaanka gurigiisa oo ku yaala bartamaha caasimadda sool hase yeeshee dadweynuhu ma awoodin in ay joojiyaan tiro aad u badan oo boolis ah oo gudaha u galay guriga aroornimadii maanta oo arbaco ahayd kadib saacado wadaxaajood ah oo ay boolisku la galeen yoon iyo kooxdiisa sharciga ismariwaaga ayaa si nabad ah ku dhammaaday yuun waxa uu goobta ka baxay isaga oo ay galbinayaan kolonyo baabuur ah yuun ayaa is adkaynayay oo isu muujiyey in uu madaxweyne yahay inkasta oo ay xaaladdu ku adag tahay waana madaxweynihii ugu horreeyey ee kuuriyada koonfureed ee xabsiga loo taxaabo isaga oo xil haya yuun oo lagu eedeeyey khiyaano qaran ayaa wajahaya su'aalo ku saabsan amarkiisii xukunka deg dega ah ee bishii hore muuqaal uu hore usii duubay ayuu yuun waxa uu ku muujiyey dareen diidma ah tallaabooyinka sharci darrada ah ee isdabajoogga ah iyo habraacyada khasabka ah ee ku salaysan warqado amaro oo waxba kama jiraan ah waa kuwo laga shallaayi doono mas-uuliyiintu waxay yoon ku hayn karaan xabsiga ah muddo siddeed iyo afartan saacadood ah ka hor inta aanay codsan amar rasmi ah oo lagu xidhayo laakiin baaritaanka khiyaanada qaran keliya ma aha dhibaatada yoon haysata maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ayaa sidoo kale dhowaan go'aan ka gaari doonta xilka qaadistiisa go'aankaasi oo sababi kara in si rasmi ah xafiiska looga saaro
warbixintaasina waxaa ka soo diray magaalada seol biil gallo waxaa soo jeedinayay xuseen barre aadan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa bogaadiyey howlgallada ka dhanka ah kooxda daacish ee ciidamada puntland ay ka wadaan gobolka bari ee puntland dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab ay ka fulisay ilaa saddex gobol oo ay ku dileen in ka badan afartan ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab oo ay xitaa ku jiraan horjoogayaal warbixin ku saabsan arrintaasi waxaa soo jeedinayaa cabduqaadir maxamed samakaab xamse cabdi barre oo xalay ka hadlay magaalada muqdisho ayaa si gaara ugu hambaliyeeyey ciidanka puntland dagaalka ay kula jiraan kooxda daacish iyo guulaha ay ka soo hoyiyeen wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada puntland wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyana ay u diyaarsan yihiin sidii ay gurmad ugu fidin lahaayeen ciidamada puntland ee la dagaalamaya kooxda daacish siduu yidhi
si gaar ah waxaan u hambalyaynayaa halyeeyada daraawiishta puntland ee dagaalka adag kula jira cadowga daacish maalmahan gobolka bari waxaan ugu hambalyaynayaa guulaha waaweyn ee ay ka soo hoyiyeen dagaalkaas iyo furimaha hore ee ay kula dagaalamayaan cadowgaas dowladda federaalka ee soomaaliya waxay si buuxda u garab taagan tahay ciidamadaas geesiyaasha ah ee puntland ee dagaalka kula jira cadowgaas waxaan la garab taagannahay hiil iyo hoo ayaan la garab taagannahay wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska xoogga dalka soomaaliyeedna waxay u diyaarsan yihiin in ay gurmad kasta oo loo baahdo in ay in ay u galaan sidii ay u garab istaagi lahaayeen geesiyaashaas dagaalka kula jira cadowga daacish ee gobolladaas
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dhinaca kale qaybaha kala duwan ee shacabka puntland ugu baaqay inay ku garab istaagaan ciidamada si ay uga adkaadaan kooxda daacish oo uu tilmaamay in iyaga iyo kooxda al-shabaab ay caqabad ku yihiin dowladnimada soomaaliya waxaan ugu baaqayaa guud ahaan shacabka reer puntland gaar ahaan culimmada isimada siyaasiyiinta ganacsatada ururada bulshada in ay si buuxda u garab istaagaan geesiyaasha la jihaadaya cadowga daacish si ay uga xoreeyaan cadowga keliya ee maanta hortaagan dowladnimada horumarnima horumarka iyo dadnimada ummadda soomaaliyeed daacish iyo al-shabaab iyo khawaarij waa isla khawaariji waa cadowga ummadda soomaaliyeed dalkooda dadkooda iyo diintooda inta
hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo taliska ciidanka puntland uu sheegay in howlgalkii u dambeeyey ay ku dileen labaatan ka tirsan kooxda daacish islamarkaana ay ku soo qabteen shan dagaalame oo ajnebi ah iyo sagaal diyuuradaha kuwa daroonka ee duuliyaha aan lahayn ee xambaara qaraxyada sida ay qortay wakaaladda wararka ee soomaaliya ee sona oo soo xigatay saraakiisha puntland ee hogaaminaysa howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa sheegtay in howlgallo ka dhan ah kooxda shabaab oo ay ka fuliyeen gobollada mudug hiiraan iyo jubbada hoose ay ku dileen in ka badan afartan ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo horjoogayaal ay ku jiraan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya abuukar maxamed xasan oo faahfaahin ka bixiyey howlgallada ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay la kaashatay ciidamada deegaanka iyo kuwa ka tirsan maamulada agaga laga fuliyey
kow waxaan ka warbixinaynaa howlgal barakaysan ay fuliyeen ciidanka mujaahidiinta ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka mujaahidiinta deegaanka oo iskaashanaya oo ka baxa magaalada baxdo ee gobolka galgaduud ayaa waxay gaareen magaalada camaara ee gobolka mudug waxayna ku khaarijiyeen ku dhowaad shan iyo toban dhagarqaba isugu jiro ee horjoogayaal iyo dhagarqabayaal ka tirsan kooxda khawaarijta al-habaab sidaasoo kale waxaa howlgal barakaysan ee qorshaysan ka dhacay deegaanka budbud howlgalkaas waxaa iska kaashaday ciidanka deegaanka ee xaqudirirka ah ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaas ku sugan waxayna ku dileen ku dhowaad kow iyo toban dhagarqabe ee ka tirsan khawaarijta al-habaab oo qorsheynaya inay weeraraan fariisamaha ay ku leeyihin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka daraawiishta jubbaland iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaan doosta danab ee xoogga dalka soomaaliyeed iskaashana ayaa waxay howlgal sifeen iyo nadiifin ay ka sameeyeen deegaanka lagta caanoole waxayna ku burburiyeen khawaarijta alhabaab waxay ay ku maleegayaan halkaas sidaasoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa waxay howlgal barakaysan ka fuliyeen beerayabaal jicibow iyo biyi madoobe iyo deegaano kale oo ka tirsan webiga jiimka webiga ee gobolka hiiraan waxayna ku dileen in ka badan labaatan dhagarqabe oo abaabulayay weerarka dhanha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka shacabka ee ku nool gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed oo xanquudirirka ah iyo ciidanka deegaanka oo difaacanayo maalkooda naftooda iskaashanaya ayaa waxay ku laayeen halkaas khawaariid isku abaabulaysay inay weerar ku qaadaan ummadda soomaaliyeed si ay u daadiyaan dhiigga islaamka sidaasoo kale waxaan rabnaa inaan bogaadin iyo xooha mahad celin u dirno anigoo ku hadlaya afka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta puntland oo howlgal sifeen ah iyo burburin ah ka waday deegaanada puntland sidaasoo kale waxay gacanta ku dhigeen sagaal daroon oo isugu jiro kuwa basaaso iyo kuwa qaraxyada fuliyo ciidanka puntland ayaa waxay sameeyeen howlgal sifeen ah burburin ah dib uqabasho ah oo lagu xoreynayo maamulka puntland howlgallada ka dhanka ah kooxda shabaab ee ilaa hadda socda ayaa xooggooda dowladda soomaaliya ay laba kun labaylabaaatankii ka soo bilowday gobollada dhexe ee dalka waxayna kaga qabsatay deegaano badan oo kooxda shabaab ay muddo ka badan shan iyo toban sano gacanta ku hayeen laakiin weli waxaa jira meelo ka mid ah gobolladaasi oo kooxda ay weli ku sugan tahay inkastoo bilihii lasoo dhaafay ay yaraadeen weeraradii ay sida joogtada ah ugu qaadayeen xeryaha ciidamada
cabdiqaadir samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay dowladda jabuuti ayaa waxa ay wadaa dhammaystirka howlo isugu jira dib u dhiska iyo dayactirka jidka laamiga ah ee ugu ballaaran ee isku xira jabuuti iyo etoobiya waxaa adeegsada jidkaasi boqolkiiba siddeetan gaadiidka baabuurta xamuulka ku raran ee badeecadaha u socda ethoobiya ramadaan muuse waa kan
gaadiidka baabuurta xamuulka sida ee u kala socda jabuuti iyo etoobiya ayaa habeen iyo maalinba qulqula jidadka aadka u ballaadhan ee looga kala gudbo xagga xuduudaha kala duwan ee isku xidha labadaasi dal ee dariska dowladda jabuuti oo ay matalayso hay-adda dawligae ka tirsan maamulka dekedaha iyo aagaga ka madax bannaan cashuuraadka d p c r jabuuti bor corridor road ayaa ku guda jirta howlo culus oo hadda lagu wado in lagu dhammaystiro wakhtiyada dhow ee soo socda howlaha iskugu jira dibudhiska iyo dayactirka jidka ugu ballaadhan ee isku xidha dalalka jabuuti iyo etoobiya jidkaasi oo ka kooban masaafad lagu qiyaaso ku dhowaad laba boqol iyo konton kilomitir oo xidhiidha ayaa inta badan dhex jeexa gobolka dikhil ee xagga koonfur galbeed kaga toosan dalka jabuuti jidkaasi oo lagu magac daray national road one ee n r one amba rut national a ee r n a ayaa hadda waxaa ka socda howlo culus oo qalabka dhismaha waddooyinku ay si xoog leh uga shaqaynayaan jidkaasi laamiga ee ka gudba xuduudda dalka agaasimaha guud ee hay-adda d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax ayaa iga waramay howlahaasi dariiqan eran one horta waxaa broojeyo badanna waa laga soo sameeyey oo dariiqa ku saabsan waxaa jiray kokagallaafi laga soo bilaabo ilaa daagaru labaatankii kilomitr oo waqti dhow la furay oo imika de nadiifa waxaa socda imika daagaru meesha ku dhammaaday brojegii hore ee japonega ilaa galaamo amba ilaa dikhil waxaa ka socda imika shaqo maarta dibudhisa oo shirkad ay wado c c c c ay wado waa aragteen kaan siduu u socdana de waqti dhow dariiqaasi u dhammaan doonaa saa u aragteena intii kalena waxaa ka socota shaqooyin amba daayactir amba dib badha saabka amba guddoomiyaha gobolka dikhil ee dalka jabuuti xasan cabdi rooble ayaa ii faahfaahiyey qaabka reer dikhil ay uga faa'iidaystaan howlahan si fiican si fiican ba u heleen markaan tiro koobnay dadka halkaa ka shaqeeya ha iskugu jiraan dad xirfad leh dad kuuliya amba waxa loo yaqaano uufuriyeyga loo yaqaano ilaa lix boqol yaan ku qiyaasnay oo maalin kastana way biirayaan taa waxaa soo raacda alaamahan lagu shaqeeya gaadhisha waaweyn ha noqoto iskarowooyinka carfiidadaha waxaa loo yaqaana les engins de travaux publics loo yaqaana afka qalaad wixii dikhil joogo dhan waa laga kalaystaba baahidu ay ka in kastay ka ballaaran tahay waxay u tabeen amba ay u tallaabeen gobolada kale amba jabuuti magaalada jabuuti caasimadda inay kasoo kalaystaan ayay u tallaabeen markaa dhaqaale ahaan wax badan ayaa dikhil markaasi kasoo galay dhismaha socda wadada hareerihiga waxaa jira maqaaxyaal badan ayaa jira marka maqaaxyaasha dad heer dikhila ayaa ku shaqaysta waxbaa laga cunaa ha noqoto shaqaalo ha noqoto dadkan maraya ee wadada laamiga ee la sameynaya maraya ee dhaqaale ahaan gobolka dikhil wadadan dhismaha wadadan waxay kusoo biirisay wax badan ayay kusoo biirisay oo nolosha dadka
gudoomiyaha golaha maamuul ee gobolka dikhil mahad xuseen axmed ayaa isna ii sheegay qaabkay u socdaan howluhu ruut national nibro waa ta ugu weyn ay maraan boqolkiiba siddeetan markaa baabuurada tamaamuulka ee etoobiyaanka ay leeyihiin ee markaas alaabtooda boorka ka qaada ama boorka maarata alaabtooda ka dira xaggaas ayay maraan markaas waa xundhurtii dalka ayaa la oran karayaa wadadaas daacatir baa loo sameynaya oo waxa weeyaan dhowr sannadood ayay iminka hawshu ay socotaa hawshaana waxaa isku daba ridaya oo isdaba gudbinaya debesaarta oo markaas dariiqaas iyo nidaamkaas iyo kaaba markaa hawsha way socotaa si fiican ayay u socotaa jidadka kooridoorada ee ka gudba xuduudaha dalka jabuuti ayaa ku fadhiya muhiimad gaara iyagoo isku xidha marsooyinka ay ka soo degaan badeecaduhu goobaha ka madax bannaan cashuuraadka iyo xuduudaha dalka jabuuti waa kan mar kale agaasimaha guud ee d p c r jabuuti bor corridor road cabdi ibraahim faarax oo iga warramay ahmiyaddaasi dariiqadan wadankeena jabuuti waxay ka qayb galaan waxay leeyihiin blas muhiima isdhexgalka dhaqaaleed ee etoobiya iyo jabuuti amba wadanada geeska bari bada aan lahayn sida ka socda iminka wadan iminkaba waqti dhow isticmaali doona amba iminkaba bilaababa isticmaali doona iminka south sudan oo kale wadano imika badan lahayn sida uganda rwanda dariiqadan muhiim bay u yihiin muhiim bay u yihiin isdhexgalka dhaqaale waxaa keligeed oran laha waxbaan aan haddana aan ku biirin laha waxbaan dariiqeenu dariiqada anagu aan jabuuti lahayn horta waxaa lagu ammaanay weyn waa ammaan wadano kale oo imika kooridooro kale haddaa la eego gaariyadu kolkay ka soo baxaan gawaaridu kolkay ka soo baxaan marsooyinka de gaarigu wax dhibaatooyin badan bay la kulmaan nuuc kasta dee waxa waxaa jira kooridooro gaariyadu kolkay ka soo baxaanba marsooyinka ay askari la socoto ay ilaaliso laakiin annagu alxamdulilah waa muhiimada weyn waa ammaan gaarigu uu ka soo baxay dekadii dariiqii wuxuu ku marayaa ilaa uu ka baxayo wax dee nabad buu ku marayaa waa nabadda alxamdulilah nabadda baa muhiima iyo da shaqooyin badanana way ka socdaan jabuutina wadankeenuna balaasku ku lahaa adduunka si fiican buu u ciyaarayaa oo albaabkii geeska bariya africa si fiican buu u ciyaaraya waxaa taa muujinaysa dee marsooyinkeenna iyo muhiimadda ay siiso wixii maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha wadankeena rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa si aduga u difaacay hoggaankiisa waxaana uu sheegay in uu aasaas fiican u sameeyey maamulka madaxweynaha la doortay ee trump isagoo sheegay in kaalmadii maraykanka ee kiev ay ugu dambeyn ukrain dhaxalsiin doonto gorgortan cadaalad ku dhisan oo lagu soo afjaro dagaalka saddexda sano socday wariyaha v o a batsy wadakusuwara ayaa warbixintan soo diray dahre ciidla nuur waatan muddadii u socday dagaalka ukrain haatan waxay kusii siqaysaa saddex sano muddadaasina wuxuu dagaalku ka socday magaalooyin badan waxaana haatan la soo gaadhay iyadoo dagaalkaasi socdo in maalmo koobani ka harhsan yihiin dhammaadka muddo xileedkii madaxweyne biden madaxweyne joe biden oo dib u milicsaday himilooyinkiisii tan iyo duulaankii moscow ay ku soo qaaday kiyef bishii februari sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii ayaa yidhi
midda koowaad waxay ahayd in la isku soo ururiyo adduunka si loo difaaco ukrain midda labaadna waa in laga fogaado dagaal toos ah oo dhex mara laba quwadood oo hubka nukliyerka haysta waa labadaasi arrimood waxa aanu samaynay laakiin dad badan ayaa ku doodaya in madaxweyne biden uu ka badbadinayo inuu meesha ka saarayo suurtagalnimada iska horimaad dhex mara laba wadan oo nukliyeer haysta sida ruushka iyo maraykanka everlin farkes waa xogayaha fulinta ee macadka loo yaqaano mccain institute waxay tiri xaaladaasi waxay inagu keentay inaynu hal gacan aynu dib u laabanno kadibna aynu uga baahanno yukreiniyiintu inay iyaguna hal gacan dhabarka ku laabtaan gargaarka iyo taageerada ay dowladda maraykanku siinaysay xukuumadda kiyev waxay ahaayeen kuwo ay si weyn uga soo kala horjeedeen labada dhinac ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu jamhuurigu waxay ku doodayeen in xukuumadda biden ay ku bixinayso waxa ay sheegeen dhaqaale aada u badan dhinaca ukrain maraykanka ayaa ukrain siiyey in ka badan lix iyo lixdan bilyan oo dollar tan iyo markii uu bilowday duulaankii ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi ukraine lacagtaasi oo ay ku jirto xidhmada gargaarka ee ugu dambeysay ee biden uu ugu yaboohay ukraine taasoo ahayd shan boqol oo milyan oo dollar iyo sidoo kale afar bilyan oo dollar oo lacaga oo horey u ansixiyeen kongareesku balse aan weli la bixin mike carbenter waa ruugcaddaa siyaasi ah oo falanqeeya arrimaha yurub waxaanu ka tirsan yahay guddiga amniga qaranka maalintii salaasadii ayaanu v o eda u waramay
qaar ka mida waxyaabaha aan ku qasbannahay waa qandaraasyo ama jid ay ku socdaan waanay iman doonaan toddobaadyada soo socda laakiin waxaas oo dhan waxay diyaar u yihiin maamulka soo socda si ay u sii wadaan taageerada ukraine madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump waxa uu ku adkaa taageerada iyo gargaarka la siinayo ukraine waxaana uu muujinayay inuu xoogga saari doono sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaanu yidhi
madaxweyne putin wuxuu doonayaa inuu nala kulmo xataa si toos ah ayuu ugu dhawaaqay inuu doonayo in dagaalkaasi joogsado wuxuu sheegay in dagaalkani yahay mid dhiigbax ah maamulka madaxweyne biden hadafkiisu wuxuu ahaa in la caawiyo ukraine muddo kasta oo ay qaadanaysaba balse waxaa laga yaabaa inay ka duwanaato xukuumadda trump marka uu xafiiska la wareegay isniinta soo socota christine berzina oo u warantay v o a ayaa tidhi qaar badan oo wadamada yurub ka mid ah ayaa ka cabsi qaba in tallaabadaasi laga yaabo inuu taraamp qaadaa ay macnaheedu tahay in lagu qasba ukraine in ay aqbasho in ruushku maamulo qaar ka mida dhulkii uu qabsaday
zaara ciila nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysay warbixintaasi ay soo dirtay baswar halka aduun lagala socotaan waa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhallinyarada waxaa soo jeedinaya oo borama ka soo diray xaashim sheekh cumar good
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta caqabadaha ugu badan ee hortaagan dhallinyarada waddanka gudihiisa ku nool ayaa waxaa ka mid a shaqola'aanta taasi oo ay dhallinyaradu iyagu ka siman yihiin camalla'aanta qaarkood aan wax ka weydiiyey ayaa aragtidooda ku cabiray sida aanay u helin shaqo kuwa aqoonta jaamacadaha bartay nigoo magacaygu yahay samaruun abiib qalinle waxaan ka hadlayaa shaqola'aanta baahsan ee dhalinyartii ku timiday gobolka awdal dhammaan walaahi waxlaaliii wax la qabto iyo wax laga shaqeeyoon jirin waddankiibaoo sidii hore si ka daran usii xixidhma iminka maanta ahaan waddankiioo meel looga baxaa jirin dhalinyartii oo ina iminka dib tahriib u bidaabsado doonaysa waayo dee shaqadii ay jaamacadaha uga soo qalinjibiyeen ay doonayeen markay waayeen tanse waa aado aad iyo aad bay u dhaliilayaan shaqa aan u qalmin inay tahay bay ogyihiin qaar baan hankooguba ahayn oo doonaya inay qalin qaataan oy qalin ku shaqeeyaan laakiinse hadba nin jaamacad ka soo qalinjibiye kuule maba niyeysanaya ma haweysanayaba
haddaba shaqala-aantu maxay tahay maxaana keenay in shaqala'aani dhacdo waxaan wax ka weydiiyey su-aalahaasi aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim oo isagu ka mid ah aqoon-yahanka wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala gobolka awdal islamarkaasina ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama dadka ama qofka marka uu diyaar yahay shaqada ee uu tababarkaygii hayo islamarkaana uunan hayn shaqadii magaranaysaa uu qaban lahaa ama wuxuu magaranaysaa goobtii uu ka shaqeyn lahaa ama fursaddii uunan haysan taas ayaa loo yaqaanaa waxa weyaan shaqo la-aanta waxyaaba badan baa keena oo ay ka kow tahay xirfad la-aanta oo waxaad moodaa in dalkeenaba aqoonta xirfadda ama tifedka wax loo yaqaano technicalka oo inuu wadanka ka maqan yahay waxaanad ka garanaysaa dadkii inoo soo qaxay ee qaxootiga ahaa ka yimiday wadamada jaarka sida yaman oo kale fursadaha shaqo ee ay ka heleen dhammaan sektarada kala duwan dhiska cuntada ama caterinka loo yaqaan laydhka baabuur technicianska dhammaan waxaad moodaa inay fursada ka heleen waxaana uu suurtageliyay nooca xirfadda ay wateen ay ahayd wadankeena waa wadan yar oo curdina wuxuu u baahan yahay number one inuu helo institutions waxaweyaan iskuullo lagu barto farsamada qodobka labaad ee shaqa la-aanta iyada keenayaan waa ta guud oo siyaasadda cad dalka taalla oo aan bromood garayneyn shaqo abuurka iyo dhalinyarada waxaa muhiima in xeerar iyo siyaasado ay ka yaalaan qaabkii loo shaqo lagu abuuri lahaa dhalinyarada iskuullada iyo jaamacadaha kasoo baxaysa sidoo kale dhalinyaradu ma helaan fanka ama financeka markay shaqada yaree hore ee bilowga ay bilaabayaan suuqaasina uu ka xidhan yahay oo meel ay diin ka qaataan ama waxa weyaan inta hore barbilowga inay dhaqaalihi yar ay ku abuurayeenna inaynan haysano waa qodob bay ka tahay nooca waxbarashada ee ay helaan dhalinyartu wiilal iyo gabdhabana qeyb bay ka tahay oo waxaad moodaa jaamacadaheenan macalin baan ahaa dhowr iyo toban sano marka dhallinyarada loo diyaarinayo waxbarashada ayaa sababta in ardaygaasi lagu ababiyo inuu shaqadoon noqdo balse laguma tababaro inuu shaqo abuurto sida uu mar kale inoo qeexayo aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim waxaad moodaa in dhallinyarada lagu ababiyo in ay shaqaalanimo uun ay raadiyaan oo ayna raadin oon lagu ababin inay iyaga laftikoogu shaqo abuuraan waana ta muhiimka ah ee waxaweyaan dalka waxaweyaan ka badbaadin lahayd intaasoo kun oo dhalinyara oo iyaga laftigooda culays dhaqaalaha iyo ekonomiga dalka ku ah oo ku biira liiska dadka shaqa shaqa la-aantu ay ka haysto wadanka caqliyadda odhanaysa inuu qofku meel uu ka shaqeeyo ama xafiis uu magaranaysa waxbarashada ku dhiirigelinaysa inuu shaqaalo u noqdaana waa qeyb bay ka tahay sidoo kale waxaa qeyb ka ah ganacsatada dalkeena oo aan inta badan ganacsiga ay xooga saarayaan maal gashanayaan una ma aha mid dhalinyaro fara badan u saamaxaya inay shaqo ka helaan waa ganacsiyada loo yaqaano retailka oo inta badan ganacsigeenu wuxuu ku fadhiyaa wax soo dhoofsasho alaab lasoo dhoofiyo oo la retail gareyo la iibiyo waxaa laga yaabaa markaa in jain dhan oo isku xidhan oo kasoo bilaabmaya soo dhoofin soo dejin ilaa dukaan oo cid kale haata ay wada gacanta ku hayso in yaroo koobana ay u shaqaynayso marka iyada laftkeygu waxa weyaan in fursadaha iyo maalgashigaba xooga ay saaraan economic waxyaabaha inaga resourceska aan leenahay dalkeena beeraha ay ka mid yihiin ay ka mid yihiin warshadeyntu ay ka mid yihiin macdantu taasaa keenaysa in production sectorka markay galaan in shaqo badan dhalinyaro fara badan ay ka helaan
sidoo kale cabdisamed cigaha bane oo ka mida macalimiinta baraha ka ah jaamacadaha dalka ayaan weydiiyey in manhajka waxbarashada ee dalka u dejisani qeyb ka yahay shaqala-aanta dhallinyarada waxbaratay
waa runo haashimow xidhiir baa ka dhexeeya manhajka dalkeenna iyo shaqalaanta dhalinyarta ka baxa iskuulladiiyo jaamacadaha oo inta badan waxay naga maqan waxyaalihii loo baahnaa ee uu ka mid yahay farsamada gacanta nooc walba ma jiraan dugsiyo gaara ama dugsiyo sare oo lagu barto farsamo gacmeed waxyaalaha lacagaha ugu badan naga baxaan ee dadka wadamada kale ay noogu soo shaqo tagaanna waxaa ka mid a farsamadaas meelaha qaarna ay jaamacaduhu bixiyaan ama dugsiyadu gaarkii baahidii waa la daboolay oo magaalooyinka qaar waxaad arkaysaa shaqooyin magaalooyin kale aada looga baahan yahay oo ay aana shaqo haysan sida magaalada boorama haddaad tagto hodheelada waxaad arkaysaa tobankii qofee jooga waxaa laga yaabaa inaa sideed qof oo dhakhaatiira oo taqaskoogu aad u sarreeyo aad ku aragto oo aan shaqo haynin marka waxaa kaloo jira hadduu qofku wuxuu bartay maaha wax kala qaban lahaana manhajkeenna kuma jiro waxa la yidhaha citizen kuma jiro wax civic education la yidhaha oo qofkii jeclaysiinaya dalkii iyo dadkii iyo wixii oo dhan oo qof walba ilmo kasta magaalada ku koro oo mudelkiisa u haystaa oo aqoon badan kama haysta goboladii kale iyo dadkii kale iyo sidii loo noolaa iyo wixii laysku hahaa iyo daljacaylkiina uu ka maqan yahay taas lafteeda iyadoo haddaba ay jiraan caqabadaha shaqala-aanta haysata dhallinyarada si guud meel kasta oo ay waddanka ka joogaan maadaama ay dhallinyaradu bulshada ka yihiin boqolkiiba toddobaatan waxaa jira waxyaaba uu xal u arko aqoon-yahan maxamuud sheekh ibraahim in shaqala-aanta jirta lagaga bixi karo xalku wuxuu ku soo koobayaa un saddex qob qodob oo kuwa problemska keenay uun problemska hore aan soo sheegnay uun daaran kow horta waa in siyaasad caday ka taalo shaqa abuurka dalka oo national employment plan waa inuu jiraa iskugu jirta qaabka waxa weyaan shaqa shaqo lagu abuurayo dhalinyarada sanaadiiqda fanka ay ka helaan curriculumka waxbarashada ay ku waajibinayaan inay jaamacaduhu bixiyaan iyo iskuullada farsamadu oo waa in uu jiro qorshe cad oo dalka oo dhan u yaala oo sanad walba eegaya wax loo yaqaano market driven courseska ama dalabka suuqa waa in loo eego waxbarashadan dhalinyaradu ay helayso waayo waxaad moodaa in xirfadda dadka la barayo ay ka badan tahay suuqa waxa yaala dalabka yaala taasa iyadna waxay ku soconaysaa demand and supplyga wixii loo yaqaanay suuqa caadiga ah iyo iyo dadka kusoo biiraya qodobka labaad ee muhiimka ah xalku noqonaya waxa weeyaan in ay la dhiirigeliyo ganacsiga yaryar ee ay dhalinyaradu jaamacadaha marka soo baxaan ama xirfadaha ay leeyihiin ay abuurayaan taasaa keenaysa inuu qofku waxawy tallaabada u qaado isaga laftigiisa uu shaqo abuuro halkii uu ka doonan lahaa taasna waxay ka imanaysaa uun waxbarashada uu helo suuqa siduu suuqa usoo dhoweeyo iyo iyo maalgelinta ganacsatada oo maalgashi ka sameeya waddanka gudihiisa waxay qayb ka tahay xalli u helidda shaqala-aanta haysata dhallinyarada iyo guud ahaan bulshadaba siba haddii ay maalgashi ku sameeyaan khayraadka dalku leeyahay sida beeraha xoolaha iyo kalluumaysiga xeebaha waa kan maxamuud sheekh ibraahim oo inoo sharaxaya ganacsatada dalku ay maal gashato waxaa dalkeenu ku xoogan yahay ee uu leeyahay resourceka u ah row materialna lasoo saaro taasaa dhaqaalaha kor u qaadaysa number fara badan oo shaqaalaana keenaysa waa sida beeraha oo magaranaysa mashaariico ay maalgashadaan ay abuuraan iskaashatooyin beeraley ah oo waxna magaranaysaa dhul iyagu dhul fursad u hela in dhulka beeraan ganacsataduna ay faa'iidada wax ku yeeshaan sidoo kale warshadaha saddexdaa qodob ayaan aaminsanahay inay shaqo abuur fara badan keenayso iyo kalluumaysiga of course waa halka aynu ugu xoogannahay oo soo kooskeena ama xeebteennu waa xeebaha ugu dhaadheer wadamada africa halkaana fursad baa taala waa dhexdaas oon tagay saylac ayaa saacad aan badda ku jirnay oon dabaalanaynay nin kalluumaysta ah oo garab raratada dadka loo yaqaano ah uu saddex afar kiilo saacad gudaheed oo kalluuna ku ururiyey taasina waxay ma garanaysaa ay suuqa ka saaraysaa ama ay ayna fahansiinaysaa inay fursad halkaa ay taalo oo in lagu hirto badda laftigeega oo la kalluumaystana halkaasna shaqo badan bay keenaysaa intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee aan kaga hadlaynay shaqala-aanta ee aniga oo ah haashim sheekh cumar good aan idinka soo diyaariyey magaalada boorame ee gobolka awdal tan iyo kulantadeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halkani waa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya waryaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow
xubno ka mid ah baarlamanka dowladda federaalk ee soomaaliya qaarkoodna soo qabta xilalka ugu sarreeya ee dalka ayaa shalay shir ku qabtay magaalada muqdisho waxaana ay ka soo hor jeesteen hanaanka diblomaasiyadda iyo xiisadda gobolka ee u wajahaysa dowladda federaalka ee soomaaliya xubnahan ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee soomaaliya xilligii kumeelgaarka shariif sheekh axmed dhinacyadan waxay soo jeediyeen dowladda federaalka ee soomaaliya inay tafaasiil ka bixiso kulamadii ugu dambeeya ee ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya kadib booqashadii uu ku tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasi doodda mucaaradku ay abuureen ayaa waxay iminka u muuqataa in bulshadu ay ku kala aragtan yihiin qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa u arka dowladda federaalk ee soomaaliya inay qaaday hannaan diblomaasiyadda gobolka iyo xiisata taagan lagu qaboojinayo halka kuwo kalena ay la aragta yihiin mucaaradka ay tilmaamayaan in loo baahan yahay dowladda in tafaasiil iyo fasiraad dheeriya ay ka bixiso kulamadaasi iyo hannaanka xalka ay u wajahayso haddaba waa sidee aragtida dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee ku nool magaalada muqdisho ee ku saabsan xiisadda gobolka iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegayaa waxaa igala qaybgalaya cawil saciid iyo cabdiweli xuseen oo labadaba ka mid ah da'yarta aqoon-yahanka ee magaalada muqdisho dooda waxaa ku hormaraya cawil saciid cawil marka aad fiiriso xiisadda gobolka dooda xubnaha mucaaradka ah ay keeneen iyo dhaqdhaqaaqidii ugu dambeeyey maxaad ku tilmaami lahayd
waxaa lagu tilmaami karaa runtii arrintaas inay tahay arrin ayaan darro ah arrinta uu tillaabada uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah astaan qaran oo laga rabay inuu dalkan badbaadadiisa iyo horumarkiisa uu ka shaqeeyo in uu runtii la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed waxay ahayd arrin fajac ku noqotay runtii ummadda soomaaliyeed maadaama etoobiya ay mar u gaftay madax banaanida dalka soomaaliya oo runtii ahayd in ay heshiis la gashay somalilan heshiiskaasi oo ahaa heshiis runtii tacadi ku ahaa ama la dhihi karaba wuxuu meel ka dhac ku ahaa ummadda soomaaliyeed runtii mana jirto meel xaqiiqo ah oo etoobiya ku cadaysay in badda soomaaliya qaabkii hore ay ula wareegtay ama heshiiskii hore ee gashay uga laabatay taas iyadoo taagan tahay xiisadii markii labaad ay kulmeen madaxweyne xasan sheikh iyo heshiiskii uu garwadeen ka ahaa turkiga ee soomaaliya etoobiya haddana lagu dhexdhexaadiyey waxay ahayd gacma geli jira hoosa loo dhaqo heshiis runtii aan caddayn ama tafaasiil dheeraada aan laga bixin bay ahayd
waayahay towakal cabdiweli waad maqlaysaa doodan iyo halka uu cawil dhigay adiga maxaa ku muuqa
cabdicais adiga iyo saaxiibkii cawilba waa idin salaamay intaa kadib iyo bahda v o a intaa kadib marka aan usoo daadego sheekadan ama halkay doodu ka taagan tahay xubnaha mucaaradka ah qaabkay wax u dhigeen saaxiibka cawilna uu ka dhaweejiyay oo ah in dowladdu ay caddayso heshiiskii waxay etoobiya ay kula heshiisay dowladda laftirkeedu ma aysan dhihin etoobiya bad baan siinay iyo dhulaan siinay toona lama waysan sheegin dowladdu madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa muuqanaya inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa in gobolkan gaar ahaan geeska africa uu nabadda iyo xasilloonida uu kusii jiro maanta marka loo fiiriyo soomaaliya iyo wadamada kalena cidda ugu nugul waa soomaaliya oo inaga ah maadaama weli ciidama shisheeye wadanka ay joogaan weli la dagaalankii kooxaha nabadiidka wadanka uu ka soconayo marka inagu mar kasta waxa ay dan inoogu jirtaa geeska oo nabad ah gobolka guud ahaan oo nabad ah gaar ahaan wadamada geeska africa oo nabad ah marka waxaa ii muuqanaya aniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu wado dadaaladiisii ku aadanaa nabadda ee geeska africa isagoo weliba ay muuqato inuu rabo qorshihiisu inuu mar walba uu nabad kusoo dabaalo si ay dabcan soomaaliyana ay kaga sii tallaabato caqabadaha hadda yarkaah ee ka jira dhinaca ammaanka marka tallaabooyinka madaxweynaha uu qaada uu qaadayo ee la xiriira safaradan iyo kulamadan mucaaradka ay saliwga ka muujiyeen adiga way kula saxantaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nin dalkan laba jeer ka soo noqday madaxweyne wax badan wadanka soo joogay waxbarashada ka soo shaqeeyey madaxweynuhu shan sano oo mucaaradnimoha bannaanka uu soo joogay wax badan kala garan kara marka aniga waxaa ii muuqanaya madaxweynuhu inuu wado halkudhigii ahaa soomaali heshiis la ah dunida iyaduna heshiis ah marka ti inuu ka dhabaynayo laakiin dulduleeladan iyo waxyaabahan kale nimankan mucaaradku waxay ii muuqanayihiin niman doonayo uun inay u sameeyaan dhaliilo si iyaga laftirkooda iyo xukunka ay ugu soo koraan berito
cawl doodaasi maxaad uga jawaabaysaa
runtii waa iska caddahay madaxweyne xasan sheekh safarada uu ku tegay dalka etoobiya iyo sida wax u maamulayo inay tahay runtii wax maxaa la yidhaahdaa soomaaliya dhibaato ku ah oo uusan wax muhiimada aysan usoo kordhinayn in etoobiya heshiis ula galo madaxweynaha qarsoodi ah oo aan la ogeyn
heshiis lama gelin laakiin warqadii qoraalkii soo baxay waxaa lagu sheegay in labada wada diblomaasiyad ahaan isku soo dhowaadaan islamarkaana calaaqaadkii labada wadan uu caadi noqdo wixii wada hadalana gudiyada farsamada loo dhaafo taasoo wax cadoo banaanka yaalla ma ah mid madow badan baa runtii ku jira madaxweyne xasan sheekh warkiisu ma cadda dhinaca kalena marka loo fiiriyo etoobiya iyo soomaaliya calaaqaadka iyo heshiisyada ay galayaan waa og tahay etoobiya iyo soomaaliya madaxweyne xasan sheekh asaa afkiisa ka lahaa etoobiya waa cadowgeena koowaad wax walbana ayada maxaa la yirahda muhiimad tahay inaan la dagaalano maxaa la yirahda af iyo adinba aan kula dagaalano in uu hadda yiraahdo waa laysu soo dhaweynayaa oo calaaqaad iyo waxaan la yeelanaynaa heshiis iyo waxaan la gelaynaa inuu dhaho runtii waa arrin kale oo ayaan darro ah xaaladda soomaaliya ay ku sugan tahana waa wangoor cangeeda kama waabto etoobiya iyo soomaaliya waa la ogyahay xaaladaha isla soo mareen dagaalada iyo wax walboo taariikh ah mana jirto sababa ay etoobiya iyo soomaaliya isugu soo dhawaan karaan saamsanaa
waa tahay siyaasiyiin culculus oo xildhibaano ah qaarkood madaxweyne soo noqday iyo aragtida aqoonyahanka qaarkood oo cawil uu ka mid yahaba waxay muujinayaan fasiraadan laga bixiyo kulamadii ugu dambeeyey soo xuquuqay dalbanayaan oo ah dowladdu inay ka jawaabto oo kuu muuqanaya cabdiweli sama
cabdicasiis waan dhegeystay xubnaha mucaaradka inta badan khudbadihii ay jeediyeen iyo saaxiibkii cawil iyo in lamid a dooda ay qabaan intaba waan ka warqabaa waxa ugu weyn ay sheegayaan waxay tahay oo ay ku doodayaan inay dowladdu caddeyso etoobiya waxay kula heshiisay heshiis hadda rasmi dowladdu ay sheegtay oo lasoo bandhigana ma jirin midda kaleeto qaarkood doodooda waxaa ku jira ah in loo yimaada etoobiya iyadoo ay soomaaliya u timaado madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne casumaad uu helay dhigiis uu ka helay etoobiya mar haddii arrimihii diblomaasiyadda laga wada hadlayo laga hesheenayo anugu uma arko in caqabad ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu baxo oo etoobiya uu tago si lamida sida uu kenya iyo jabuuti iyo wadamo kaleba uu tegay marka waxaa ii muuqanaya inuu doonayo in nabad lagu soo dabaalo gobolka maadaama etoobiya ciidamadeed waxay joogaan soomaaliya joogaan oo weli kamaysan bixin wejiga cusubna lama sheegin weli in si rasmi ay kaga mid noqon doonaan iyo kale marka maadaama ay yihiin wadan intaa ciidamadiisa soo joogeen soomaaliya etoobiya wax badan oo aan isku haynin way jiraan wax badan oo inaga dhexeeyana way jiraan marka uma muuqata aniga ahaan ima muuqata waxyaabaha dabcan ay ka dhawaajinayaan saaxiibkii cawil iyo rag kale oo lamid ah
waxaan rabaa bal hadda waxaa muuqataa tallaabadan xalka diblomaasiga gobolka geeska africa oo ay soomaaliya qaadayso in aragti kala duwan soomaalidu ay ka qabaan mucaaradkana ay si u arkaan xubnaha ah ee dowladda soomaaliya madaxweyne xashiq uu hogaaminaya inay tallaabooyin kala qaadayaan haddii aan idin weydiiyo xalka maadaama dhallinyaro aqoonyahana oo muqdisho jooga oo siyaasaddeena sidaan ugu dhowndulolaa tihiin xaggee xalka laga baadi goba si soomaali aragti midaysan le loo helo diblomaasiyaddana lagu wajaho
xalka waxaan isleeyahay ani ahaan fikradeyda markaan fiiriyo xalka waxaa laga raadi karaa diblomaasiyadeysan labada dal ay u macaamilaan caalamkuna uu ogyahay etoobiyana warkeedu uu cadyahay warkeeda ay soo cadayso badda ay dooneyso siday wax u dooneyso waxaa maqlaya xataa aragtiyaha etoobiya ee soomaaliya badda uga raadinayso inay tahay aragti military oo hadhowta xataa ay waxyaabo kaleeto ay ku dulqarsan yihiin arrintan in etoobiya horta cadeyso oo mowqifka ay soomaaliya ka leedahay baddeeda ay cadeyso heshiisya caalamiya waa la gelin jiray caalamka sida caadiga ah ee qodobada maxaa la yidhaha caalamiga acros cahdigaas oo kale uu qoraya waa fiican tahay in dalka haddii land locket uu yahay waa onclos ha onclos haddii land locket wadanka uu yahay in wadanka dariskiisa uu bad siin karo ama marinbiyood ay wax kala soo degaan uu siin karo waa si caadiya heshiiskaasi laakiin etoobiya madmadow badan baa ku jira arrimaheeda arrintaas inay soo cadeysa lagu macaamil waayahay cabdiweli adiga xalka
xalku waxau yahay guud ahaan shacabka iyo xubnaha kale mucaaradka oo horta aamina ragga maanta talada haya hadda wadanka hogaaminaya ugu sarreeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa rag aan isleeyahay aqoon iyo waaya aragnimo in ku filanba wadankanna way usoo joogeen wax badan oo dadka maskaxdooda ku jirtana iyaga laftirkoodu ma garan weynin taa marka laga yimaadana in la aamino dadaalada iyo howlaha diblomaasiyadeed wadan wadan waa uu la dagaali karaa imise wadana cabdicasiis intay horay isu soo dagaaleen maanta dadka isugu dhow waa la macaamili karaa wax waa la isdhaafsan karaa welina hadda waxa soconaya oon waxay tahay in laga shaqeeyo oon nabad ku wada noolaashaha iyo arrimaha amniga iyo ganacsiga iyo maalgashiga iyo waxyabahaas in la iska kaashado marka xalku wuxuu u muuqanaya waxay tahay in dowladnimada soomaaliya meel hoose ayaa laga soo bilaabay maalinba meel ayaa la keenay ninka maantay jooga fursad ha la siiyo berita meesha uu geeyo si qolada kale ay timaa doonto xukunka iyaguna halka ay kaga sii wadaan cabdiweli xuseen iyo cawil saciid labadaba aad ay u mahadsan yihiin dhegaystayaal doodii gaabnayd maanta intaa hay noo joogto oo cabdilcasiis barrow idileh nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan heesta salugla codkii cumar dhuule cali allah u naxariiste adiguna salumlaayo sagasha khayrkiyo duminaysay saacee adiguna suleehayo sagasha khayrkiyo duminaysay saacee ogow samirkii waa jire waseta goostayo sadkiisa dhammaaday inuu sameeye wacan yahay salfoodeedna daran yahay inay siin gaboor tahay saxan saxaod doon tahay inanyaysiidadaba marka hore salan buun oo weliba sorya waa inan ku siiya marka xiga sirteni saadaasha wadatee usacabatumaye ku xidhay sibraarkeen ku qufuulay sanduuqii muftaxeediisu bale saablayda hoosiyo sunbabadaagtoodiyo wadnaada ansuray sawdigan kasaare sawdigan kasaare durbasiiye ruux kale
intaasna waxaa ku dhan idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysay washington intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garabey daandurey oo idinla sidaa iyo nabadgelyo midna socota weeyaan wabbadii sirtaydii waxaanan ku suganahay